fi ducaan oo wanaagsan dhammaantima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo arbacaa taarikhduna ay tahay saddexda bisha abriil ee sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mucjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan boggayga v o e somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdicakiin maxamuud shiruc qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dab ay ku dhinteen dhowr qof oo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka kacay deegaan ku yaala gobolka sool sagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobtaa markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meeradda u furay ayaa ku waxyeelooday
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan aragtida haweenka ee wax kabeddelka dastuurka soomaaliya sida runta ah gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimaddana saan u arkay yani wax muhiimadba ma siinaayaan inta badan ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan yani gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dalka suudaan ayaa shaqadii ka joojiyey saddex telefishin oo afka carabiga wax ku gudbiya iyagoo ku sababeeyey in ay ruqsadoodu dhacday islamarkaana ay aragtida dowladda u gudbiyeen sifo aan xirfad lahayn wasaaradda dhaqanka warfaafinta iyo weliba dalkaasi suudaan ayaa shaqada ka hakisay labada telefishin ee sacuudiga laga leeyahay alcarabiya iyo weliba alxadas iyo weliba telefishinka sky news carabiya ee isagana laga leeyahay dalka isotaga imaaraadka carabta wakaaladda wararka ee suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo sunna ayaa sheegtay in go-aankan uu yimi kadib markii laga waayey waase hadalka u dhigtay ka go-naanshiyo xirfadii laga rabay daahfurnaan iyo weliba in ay ku guuldaraysteen inay dib u cusboonaysiistaan ruqsadoodii wararka saxufiyiinta ee waddankaasi suudaan ayaa iyagu cambaareeyey tallaabadan ay qaaday wasaaradda warfaafintu islamarkaana ku tilmaamay xadgudub ka dhana xorriyadda saxaafadda ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay in ka badan siddeed boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo ku dhuftay ee taiwan kaasoo burburiyey tobaneeyo dhismo islamarkaana horseeday in la soo saaro digniinta sunaamiga oo la gaadhsiiyey ti jabaan iyo weliba filibiin ka hor inta aan la qaadin saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirku ahaa kii ugu xoogganaa ee gilgila jasiiraddan muddo tobannaan sannadooda waxaanay ka digeen dhulgariiro kale oo dhici kara maalmaha soo socda dhulgariirka iyo arbacadan ka dhacay taiwan ayaa ahaa toddoba dhibic afar qiyaasta magnitiyudka iyadoo uu dhacay waxyar ka hor sideedii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ee halkaasi iyadoo hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka u s g s ay sheegtay in xuduntiisu waa dhulgariirkaasi ay ahayd siddeed iyo toban kilomitir oo ah koonfurta magaalada howleyn ee koonfurta taiwan saddex qof oo ka mid ah koox toddoba ah oo subaxnimadii hore ku marayay buuraha ku hareeraysan magaaladaasi ayaa ku dhintay dhagaxyo ka soo daatay halkaasi uu dhulgariirku soo riday sida ay saraakiishu sheegeen iyadoo lix qof oo kalena badankoodu ahaayeen dareewaladii baabuurta caadiga ah iyo weliba kuwa xamuulka baraha bulshada ayaa waxaa aada loo soo dhigay muuqaalo iyo weliba sawiro ka yimid taiwan kuwaasoo muujinaya dhismayaal liicaya xilliga dhulgariirka uu halkaasi uu ku dhuftay madaxweynaha israa'iil isaaq hersong ayaa fiidnimadii xalay bixiyey raaligelin kadib markii toddoba qof oo uu shaqaynay hay-ad samafal ah oo lagu magacaabo central ama wall central chicken ama kitchen lagu dilay duqayn cirka ah oo israa'iil ay marinka qasanka fulisay ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa isaguna qiray in weerarkaasi aan uladhacaan si ula kac ahayn waxaana kaasoo israa'iil ay ku dishay buu yidhi dad aan waxba galabsan oo ku sugan qasa isagoo ula jeeday shaqaalahaasi samafalka netanyahu ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo la duubay in ay nasiib darro tahay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay inay dhacday xaalad naxdin le iyada oo ciidamadu ay si aan ula kac ahayn ay u garaaceen dad aana waxba galabsan oo ku sugan marinka qasa hay-adda samafalka ee cuntada ka shaqaysa ee wall central kitchen ayaa go-aansatay in ay hakiso howlihii ay ka waday qase kadib markii ay toddoba ka mid ah shaqaalaheedii lagu dilay weerarkaasi dhinaca cirka ee israa'iil fulisay ugu dambeyntiina maamulka falastiiniyiinta ayaa si rasmi ah uga codsaday golaha ammaanka qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsigii xubinnimada buuxey ay u gudbiyeen golaha sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ergeyga falastiin u jooga qaramada midoobay ee danjire riyaad mansuur ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in ujeeddada dalabkan rasmiga uu yahay in go-aanka arrintan la xidhiidha laga gaadho shirka golaha kaasoo la qorsheeyey in la qabto siddeed iyo tobanka bishan abriil si looga hadlo xaaladda bariga dhexe maamulka falastiiniyiinta ayaa loo arkaa dowladda goobjooga ah oo aan xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay ee sida vaticanka oo kale golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban boqol iyo saddex iyo sagaashan waddan ayaa cod u qaaday falastiiniyiinta bishii noofembar ee sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii iyadoo boqol iyo sideed iyo soddon waddan ay u codeeyeen qaraarka halka sagaal waddan ay diideen waxaana ka aamusay koob iyo konton waddan oo kale dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiidwacana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka baliharac oo ilaa iyo boo toddobaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada laasacaanood ayaa sheegaya in dhowr qof ay dhinteen kadib markii dab uu ka kacay goob ganacsiyo halkaasi ku taalla waryahayaga cabdikariin olol ayaa dhacdadan ka waraystay saleebaan jaamac ducaale oo maamulo ka dugsi ku yaalla halkaasi kuna sugan deegaankaasi
waxaan kaala hadlayaa degmada belherac ka tirsan gobolka sool maanta oo afar labaatankii bishii ramadaan oo ku beegan saddexda bisha abril sagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobtaa markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayey iyo qoyskii meherada u furayd ayaa ku waxyeelooday halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood oo xukuumadda khaatiba soo dirtay degmada kalabayd xidhxidh dhumay ballacad geedheer wurwud dhabansaar intaasiba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaas bay uga qayb qaadanayn dalinta dabkaas iyo xakamayntiisa dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo dooyadi taagan tahay oo shidaalla la shubayo meheradiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay sida uu hadda dabkaasi iyo wuxuu ka bilaabmay lama garanayo waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheedii kala duwan go-doomiyey dad gudaha ku jiray sidaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa toddoba qofna hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday laasacadood qaybna waxaa loo qaaday wurwud goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo ha meherado carwooyin oo dharkii iidaa yaalay oo dadku ay ka qaadanayeen oo haddeer tobankan dambe si weyn looga adeeganayay waxa ay dadka goobjoogayaasha sheegeen inay u geli kari waayeen oo ay demin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war dhismuhu waa dhismo eeda saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana qaybaha dambena ay qaybihii hurdooyinka waxaa yaalay kasnaro qayba qaybo rasaasaba qayb ku jiran oo halkaa rasaasta laftigeeda qarax bay samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaabaha cabsida keeniya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax samaynayey dab lixaadlaa meesha ka dhashay sidoo wax u dhaceenna khasaaruhu waa u saaraya marka loo eego maanta balaara laysma odhan guri iyo dad waxbaa ka haraya gurmadkii khaatimo ka yimi waa noo yimi ambalaashada baa noo yimi intaa dabdamiskii khaatimaa soo dhaqaaqay markii warka uu gaadhay waa garto magaalada soo gaadho oo yimid dadkaa xakameeyey laakiin ambalaashada waxay ka qayb galeen dhaawacyadii bay gureen oo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaatimo booyadda shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay booyadda shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortada ku jirtay iyadiina si halaleelaa meesha looga saaray oo haddii dabkaas iyadana sii qabsan lahaa wuxuuba dhali lahaa
kaasina wuxuu ahaa maamulaha dugsiga cali jiidaal ee degmada wirwir saleebaan jaamac oo u warramayey cabdikariim olol urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee waddanka kenya ayaa kasoo horjeestay qorshe ay dowladda u soo bandhigtay si ay u soo afjaraan shaqo joojin socotay muddo toddobaadyo ah oo si xoogan u khalkhalisay adeega caafimaadka waa sida uu salaasadii sheegay guddoomiyaha ururkaasi waxaana sidaasi ku warrantay wakaaladda wararka ee reuters ururkan oo ay ku bahoobeen howlwadeennada caafimaadka kuwa farmasiyada iyo weliba kuwa ilkaah ee dalkaasi kenya oo magacoodana loo soo gaabiyo k m p t u islamarkaana ay xubno ka yihiin in ka badan toddoba kunoo qof ayaa shaqa joojintan sameeyey shan iyo tobankii bishii maarj si ay u dalbadaan in la siiyo lacaga mushahara oo aan hore loo siinin in si deg dega loo shaqaalaysiiyo dhakhaatiirta carbiska ku jira iyo weliba waxyaabo kale oo ay ka cabanayaan dowladda ayaa war ay soo saartay wakhti dambe salaasadiiyo ku weydiisatay dhakhaatiirtu inay soo afjaraan shaqa joojinta iyadoo sheegtay in mushaharkii baaqiga ha la bixiyey ee dhakhaatiirta carbiska aana la shaqaalaysiin doono laga bilaabo khamiista toddobaadkan iyadoo ku kici doonta lacag dhan laba dhibic afar bilyan oo shilin amaba siddeed iyo toban dhibic sagaal iyo soddon milyan oo dollar abidaan mawaaji oo ah guddoomiyaha ururkan ayaa war qoraala oo soo dhigay barta ay bulshadu ku wada xidhiidhay eegas ku sheegay inay diideen qorshahan gebi ahaanba isagoo intaasina sii raaciyey in dowladdu aanay bixinin lacagtii mushaharkii ee baaqiga ahayd shaqa joojintan oo ay ku jiraan saraakiisha xarumaha caafimaadka oo iyaguna bilaabay toddobaadkan ayaa bukaanada ku keentay inay la dhibaatoobaan inay helaan dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ee qaaliga ah taasoo keentay inay sii xumaadaan dadka xanuunnada muddada dheer la soo noolaa iyo weliba heerka dhimashadu jina koth oo ku nool mataharre oo ah goob isku rarana oo ku taalla magaalada nairobi ayaa sheegtay inay ka soo baxday cusbitaalka salaasadii kadib markii ay qalliin gashay inanteeda oo sannadkii hore laga helay xanuunka kansarka degmada ku taalla bariga ee tarakaniti ayaa iyaduna xubin baarlamaanka aaggaasi laga soo doortaa uu wargeyska standard ka soo xigtay isagoo sheegaya in ilmo yar oo sannad jira islamarkaana u dhalay mid ka mid ah dadka uu matalo uu dhintay daryeel caafimaad la'aan ka dhashay shaqa joojintan mushaharkan maqan ee ay dhakhaatiirtu dalbanayaan ayaa ka soo bilaabma ilaa iyo sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ururkan ayaa sheegay in ay dhakhaatiirtu sida oo kale dalbanayaan in la siiyo caymis caafimaad oo ku filan iyaga iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin waxay sidoo kale rabaan inay dowladdu wax ka qabato dibudhacyada joogtada ah ee ku yimaada bixinta mushaharka iyo weliba inay bilaabaan inay mushahar siiyaan dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee ku jira qayb ka mid ah diyaarinta qaadashada koorasyada digriiga ay diyaarinayaan waxda caafimaadka ee dalka kenya ayay dhakhaatiirtu sheegeen inay ku yar yihiin dhaqaalaha iyo weliba howlwadeennaduba waxaanay si joogtaa waaxdaasi u wajahdaa shaqa joojin joogtaa shaqa joojintii hore ee dhacday ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa socotay muddo saddex bilood ah iyadoo qaar ka mid a dhakhaatiirta cusbitaallada qaarna ay howlahooda joojiyeen xilliyo kala duwan intii uu jiray xanuunkii covid sagaal iyo toban si ay uga mudaharaadaan agabka la xidha ee wax dufaaca oo aanay haysan iyo weliba dhibaatooyin kale nagala socotaana waa idaacadda v o a ee fiidnimo bizarro diame vaye ayaa salaasadii loo dhaariyey in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee waddanka senegal kadib markii uu ka adkaaday musharaxii sida weyn ay u loolamayeen ee ka socday isbahaysiga talada hayaa amadu bay vaye ayaa ku guulaystay doorashadii wakhtigeeda uu dib u dhacay isagoo helay in ka badan boqolkiiba afar iyo konton codadkii halkaasi laga dhiibtay warbixintan ay diyaarisay maryaama diyaalo waxaa inoo hayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan kadib xafladda caleemasaarka ee lagu qabtay magaalada diamniadio oo wax saacad ku dhow u jirta bartamaha caasimadda dakaar faye ayaa u xaqiijiyey dadkii doortay inuu diyaar u yahay inuu hormariyo senegal isagoo sheegay in natiijada doorashadu ay muujinayso rabitaan quto dheer oo la xidhiira isbeddel lagu sameeyo nidaamka dalkaasi waxa uu sheegay in dadka reer senegal ay doorteen inay dhistaan waddan cadaalad ku dhisan isagoo sheegay inuu si hagaar la'aan ah uga shaqayn doono ilaalinta nabadda iyo wadajirka qaranka faaye oo afartan iyo afar jir ah ayaa ah ninkii ugu da'yaraa ee loo doorto madaxweynaha senegal maymuuna deeye oo hogaamisa garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee bastiif ayaa waxa ay la shaqaynaysay faaye tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay sheegtay in faaye laga yaabo inaanu khibrad badan u lahayn maamulidda waddan balse uu khibrad badan u leeyahay shaqadiisa oo ay ku jirto shan iyo toban sano oo uu ahaa kormeere waaxda canshuuraha ah daaye ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in faaye uu ka dhabayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka maalinlaha ah ee haysta dadka reer senegaal jean charles biegi oo ah cilmi baare iyo brofesor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda sheikh anta diob ee magaalada dakar ayaa sheegay in dowladda cusub ay ahmiyadda koowaad siin doonto inay isbeddel samayso oo ay ugu horrayso yaraynta waxyaabaha dheeriga ah ee saraakiisha dowladdu ay helaan waxa uu sheegay in taasi darteed ay dadka reer senegaal arki karaan in madaxda dalka maamulaysa ay u adeegayaan qaranka oo aysan iyagu iskuud u danaysanaynin baagi ayaa waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii laga fikeri lahaa waxa uu maamul wanaag ka dhigan yahay dowladihii tobankii sano ee lasoo dhaafay xafiiska isaga dembeeyey ayaa bixiyey qiimayn kooban oo ku saabsan waxa ay qabteen ayuu yidhi laakiin dadka reer senegaal ayaa raba in hogaamiyaashooda ay kula xisaabtamaan waxqabadkooda dhanka kale qaar badan oo ka mida taageerayaasha madaxweynaha cusub ee goobjoogga ka ahaa munaasabadda dhaarinta ayaa rajo ka qaba in ay meesha ka bixi doonaan xiisadihii siyaasadeed ee taagnaa bilihii lasoo dhaafay islamarkaasina ay xiisadahaasi hadda beddelayaan soo laabashada sumcadda dalkooda oo ah iftiinka dimuquraadiyadda ee galbeedka afrika madaxweynayaasha dalalka senegaal deriska la ah sida geni bisaw geni seralion gambiya gaana iyo nigeria iyo madax sare oo ka socotay dalal kale oo afrikaan ah ayaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee senegaal
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inaa la socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha v o a maryam adiyaal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay sheegay inuu cadhay iyo qalbijaba dareemayo kadib markii israa'iil duqayn ay ka fulisay qise ay ku dhinteen toddoba qof oo ka tirsanaa kooxa gargaarka ka shaqaysa oo lagu magacaabo wall central kitchen war uu soo saaray ayaa biden ku yidhi waxay cunto siinayeen dad rayida oo gaajaysan xilli dagaal bartanka lagaga jiro waxay ahaayeen geesiyaal iyo weliba nafurayaal dhimashadooduna waa naxdin hogaamiyahan maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan salaasadii dhacay aanu ahayna dhacdo keli u taagan islamarkaana israa'iil aanay samaynin wax ku filan oo ay ku ilaalinayaan howlwadeennada gargaarka ee isku dayaya inay waxgaarsiiyaan dadka rayidka ah ee sida aadka caawimada ugu baahan baiden oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi maraykanku waa uu sii wadi doonaa wax kasta oo aannu awoodno si aannu gargaar bani aadamnimo u gaadhsiinno falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan qasaab marin kasta oo diyaara isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sidoo kale yidhi waannu sii wadi doonnaa inaannu ku cadaadinno israa'iil inay kordhiso fududaynta gargaarkaasi xoogna waannu u riixi doonnaa xabajoojin deg deg ah iyadoo qayb ka ah heshiiska la haystayaasha kooxda wall central kitchen ayaa sheegtay inay si deg deg ah u hakiyeen dadaaladoodii bini aadamnimo ee gobolka ay ka wadeen kadib weerarka ururkan samafalka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay dhammaystireen gudbinta boqol tan oo cunto gargaar ah oo ay gaadhsiiyeen bakhaari ku yaalla daaral balax islamarkaana kolonyo ah laba gaadhi oo qufulan oo ay ku dhejisan tahay calaamadda kooxdu ay ka baxayeen goobta markii la duqeeyey kooxdan wall central kitchen ayaa sida oo kale sheegtay in kooxdu ay iskaashi kala sii sameeyeen dhaqdhaqaaqa oga milatariga israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa garwaaqsaday in ciidamada dalkiisu ay duqayn aan ku talagal ahayn ee ku fuliyeen dad aan waxba galabsan isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi tani waa ay ka dhacdaa dagaalka waxaannu samaynaynaa baadhitaan dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray qof falastiiniya kuwa u dhashay dalalka austreeliya boland iyo britain iyo weliba qof haystee dhalashada dalalka maraykanka iyo kanada si ay kooxdan gargaarku sheegtay ururka laanqayrta cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegay inay soo heleen meydka toddobada qof kadib howlgal adag oo qaatay muddo dhowr saacadood a islamarkaana ay u qaadeen cusbitaallada si loogu diyaariyo in loo soo qaado iyadoo lasoo marinayo rafax lagana soo gudbinayo koonfurta khasaa erin gor oo ah maareeyaha guud ee kooxdan wall central kitchen ayaa ku tilmaantay iyadu weerarkaasi mid aan la cafinaynin hoose andres oo aasaasaha kooxdan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo w c k ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay inuu qalbi jabsan yahay islamarkaana uu murugoonayo kadib markii aan ku waayey buu yidhi dhowr qof oo wiilal iyo gabdha aan walaalanahay duqayntii ciidamada israa'iil ee kasa kooxdan ayaa bilowday inay adeegsato marin badda ah si ay cunto aada loogu baahan yahay u gaadhsiiso khasaar kadib markii kooxaha gargaarku ay ka cawdeen in shiixnidahooga gawaadhida ku raran ay qabteen milatariga israa'iil iyo weliba inaanu jirin marin nabdoon oo loo maro dadka caawimada u baahan haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii madasha haweenka waxay noo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan waxaana dhegeystayaal naga xasuusinaa in waraysigana la duubay ka hor ansixintii wax ka beddelka afarta cutub ee ugu horeysa ee dastuurka soomaaliya
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah xildhibaan sahuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sahuur waxaan wax ka weydiin doonaa aragtida dumarka baarlamaanka ee wax kabeddelka dastuurka xuquuqda haweenka shaqahelista iyo xilalka kale iyo weliba meelmarinta sharciyada difaaca dumarka ee baarlamaanka ugu horreyn waxaan weydiiyey xildhibaan sahuur tirada guud ee gabdhaha ku jira baarlamaanka golaha shacabka waxaa ku jira konton iyo afar gabdhood baa nahay waxaa naga dhimatay allah u naxariistay khadiija maxamed diiriye hadda waxaanu ku nahay konton iyo saddex
tiradaas hadda ku jirtaahi waxay soo mareen heerar kala duwan iyo tirooyin kala duwan marka aad dib u eegto tirooyinkii horey dumarka ee baarlamaanka soo geli jiray iyo tirada hadda ku jirtaahi maxaa kala duwanaanshiyaha u dhexeeya
baarlamankii tobanaadii annaga naga horreeyey dumarka waxay labada dumar isku jirkooda waxay ahaayeen sideetan iyo wax la jiro laakiin hadda isku jirka labada aqal waxaanu nahay lixdan iyo toddobo lixdan iyo sideed marka waxaa yimid dib u dhac badan baa yimid isteedyo badan waxaa jira oo gabdho aysan kasoo gelin sanadkan ama ay kasoo galeen inyar inta badan gabdhaha sanadkan waa ay soo hareen boqolkiiba kow iyo labaatan ayay kasoo galeen
marka maxay ahayd caqabadihii keenay in tirada dumarka ay baarlamaankani uu ka yaraado baarlamaanadii hore maxaa caqabadaha idin soo maray caqabadaha keenay waxay ahaayeen in gabdho badan oo oo ku jiray sanadkii hore aysan soo gelin caqabada oo ka yimid qabaa'iladii ee gabdhahaas ay ka dhasheen oo diiday
marka maxaa weli intaad gabdhihii hadda baarlamaanka ku jira isku timaadeen ma ka tashateen waxa aad ka sameynaysaan mustaqbalka doorashooyinka dambe iyo baarlamaanada kaloo soo socda runtii waa ka wada hadalnay sida runta ah gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay yani wax muhiimadba ma siinayaan inta badan ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan yani gabdhaha siyaasadda iskugu mashquuliyaan marka hadda waxaa lagu jiraa waxaa socda ololo ku saabsan in dastuurka wax kabedda lagu sameeyo baarlamaankii hor yaallaa gabdhuhu door intoo la egay ku leeyihiin arintan marka aad fiiriseense wax dan ah oo aa is leedihiin gabdhaha waa ugu jirtaa ma idinkaaga muuqdaa
annaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay annaga hadda wax dan noogu jirta haba yaraatay ee ma jirto meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay siyaasadda waa inay yani soo galaan awood sida la isu doorto xukum maxay ahayd toole jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yani waa in si wax ku ool ah wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo raacaa ma jirto micnaha tira tira ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leedaa waa in qoondadaasoo dumara ay soo galaana ma jirto ma jirto yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah marka annagana waxaan rabnaa meeshaas in numberna loo kugu muujiyo oo la dhaho ugu yaraan boqolkiiba soddon waa inay kasoo galaan jagada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo si si ma arkino inclusive meel walbaba lagu saleeyo marka marka ma dalbateen oo ma weydiisateen in in arrintaasi wax lagu daro gabdhuhu hadda ma bilowdeen inaad la sida hadashaan runta ah horta cutubkaas qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii inta badan laga dooday waxaa isdul istaagtay sagaashan xildhibaan ayaa isdul istaagtay dhowr wiig ayuu socday ka doodistiisa oo waa ay duuban yihiin kulli waa la rikoor gareeyey laakiin wax kasoo qaad ah in loo loo loo samaynayo ma u malaynayo qodobkaas isaga ah marka maxaa adinka een, tirada konton iyo saddex aad hadda ku joogtaan dumar ah codkiina maxaa inta meel isugu geysataan idinka hor istaagaya in aad xuquuqda adinka iyo gabdhaha kale ee soo socda ay berri yeelan lahaayeen aad hadda u istaagtaan Een, waxaan samaynay een, dooda kadib waxaan la kulanay labada guddi guddiga igrig iyo guddiga OC- oc oo ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamanka labadiisa aqal I- waxaan u sheegnay in eh, ay tahay in lagu soo daro kootada haweenka een, oo oo aan ku dalbanayno inay haweenka ka mid noqdaan siyaasadda la isu doorto iyo tan la isu magacaabo een, boqol ugu yaraan boqolkiiba soddon heer dowlad goboleed iyo heer ma maaragti federaal waa ay naga qoreen waxaa kaloo aan sameynay een, waxaa jirto een, habraaca ayaa wuxuu leeyahay lix kameelood meel mooshin ayay keeni karaan ay wax kaga bedeli karaan dastuurka mooshinkaas isaga ah lix meelood meel waxaa waaye fifty four annaga waxaan keennay tod siddeetan xildhibaan ayaa noo saxiixday rag iyo haween isku jirin ahaa taasoo loo baahanayo fayska saddexaad oo hadda loo gudbay in mooshinkaas baarlamaanka hortiisa een, een, guddoomiyahana waa uu naga qabtay mooshinkaas mooshinkaasna waa uu noo yaalaa Een, waxaa kaloo aan marka sameynay mooshinkaas inaan la maxaa kor- ku dalbanaysaan waxaan ku dalbanaynaa in in cutubka waxa laga bedelo cutubka koowaad qodobkii saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah oo oo oo oo u qoran yacni haweenka waa inay eh, siyaasadda ku yeeshaan si wax ku oola annagana waxaan kusoo qornay haweenka waa inay wax ku yeeshaan siyaasadda boqolkiiba soddon ugu yaraan in saasna loo kugu soo dhigo ayuu mooshinka een, ka hadlayaa Mhm. Een, marka marka laga soo tago een, xubnaha labada aqal waxaa jira dowladaa jirta waxaa jirta wasaarado waxaa jirta hay-ado kala duwan ma hubisaan in dumarka een, ay ka helaan xuquuqdooda meelahaasi kala duwan iyo hay-adahaasi kala duwan hadday noqon lahayd shaqaaleynta xilalka mas-uuliyadda sida agaasimayaasha oo kale Een, waa waxaan hadda raadinayn inclusive coota coota meel walba lagu saleeyo dumar kastaan ognahay ee wasaaradaha way ku yar yihiin wasiirada way ku yar yihiin Een, ee dumarka kam yacni waxay baarlamanka siday xoogaa ugu badan yihiin uguma badno waax waax waaxyaha oo dawliga ah laakiin weli ma ka tashateen ka dumar ahaan in qeybahaas kala duwanna aad adinkaa hadda ilaan sharci dejintii u fadhiya gabdhihii in aad isku daydaan in xuquuq intaas ka badan aad dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan uga soo dhicisaan
Een, hadda waa hadda waxaa dalbanayna waayo coota b- een, coota inclusive coota inaan samayno sharciyaa jiro oo hadda aan qornay oo ah co- een, coota bill oo ku salaysan een, in gabdhaha een, meel walbaba lagu saleeyo een, xaquuqdooda hadday ahaan lahayd een, askarta hadday ahaan lahayd booliiska hadday ahaan lahayd een, shaqooyinka sektarada privatka ah xataa waxaa ognahay xataa inay gabdhaha ka shaqaynin ma aragtay een, een, een, sektarada privatka ah oo ay ku yar yihiin oysan kaba shaqaynin dalka marka inaan sharci ka dhigno inay gabdhaha meel walbaba ay ka- ka helaan s- een, een, boqolkiiba een, een, soddon Mhm, mhm. caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ah isleeda mararka qaar way ka hor istaagtaa in ay helaan xuquuqdooda shaqo iyo iyo iyo ka mid ahaanshiyaha xoogga shaqada guud ahaan maxay tahay
waxay tahay annagoo dadkeenna inta badan soomaalida aysan uba uba ogolayn gabdhaha inay ka shaqeeyaan meelaha qaar iyo inaysan baba aaminsanayn in gabadhu ay ka shaqayn karto ma arago isheeg shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ma aragtay ee gabadha ay soo baratay odayga ama hooyada intay dhihi lahayd gabar baa wax ii baratay wuxuu jecel yahay inuu wiilkiisa uu ku dagaalamo uu dhaho war wiilkan hal ii geey gabadha yeelkadeeda marka waa wax traditional asa aniga ila tahay
laakiin traditionkaasi hadda waxa uu soo gaaray in gabdhihii la yiraahdo qeyb ha laga siiyo baarlamaankii oo sharci dejintii hadda aad saas ku fadhisaan caqabadahaasi marka ma isleedahay dhowaanahan waa laga gudbi karaa maxaase isleedahay way u baahan tahay si looga gudbo in gabdhuhu ay qeyb ka noqdaan bulshada iyo xooga shaqada ee muuqda
wallaahi waxay u baahan tahay in looga gudbo ma aragtay waxay u baahan tahay advocac badan in gabdhaha la wacyigeliyo in ma aragtay xitaa hadda ay gabdhaha ku dagaalamaan kootada sidii hadda ay u heli lahaayeen boqolkiiba soddon ay u heli lahaayeen waxay u baahan tahay falastiine in laga sameeyo ma arago arrintaas ayada dadaal badan in laga sameeyo u baahan tahay sababtoo ah sidaa ognahay hadda gobollada dalka meelo badan baa laga aaday doorashooyin laga galay waxaana ognahay inaysan gabdhaha inta badan kusoo bixin marka taas waxaa loo baahan yahay in oo gabdhaha laftirkooda ay ogaadaan siyaasadda meesha kasoo gelayaan xisbiga markaas ay ku biirayaan numberka ay ka tahay iyo in wacyigelin badan la sameeyo oo gabdhaha naftirkooda laga dhaadhici inay wax isu ogolaadaan
haddii dastuurkan hadda wax laga bedelayo uu shaqeeyo waxaa laga yaabaa in dalku uu xisbiyo aado xisbiyuu dalku aadaya markaad fiiriso xisbiyada inta hadda gabdhuhu ay haystaan oo beelaha ay kasoo dagaalamaan oo ay kasoo qaataan oo loo gacan maroojinayo ma isleedihin xisbiyada waa ka heli doontaan
aniga haddii aniga suur ahaan markaan ka hadlo haddaanan anaga dastuurka naloo kugu caddaynin intaan kooto annaga leenahay oo la dhihin intaas gabdhaha ayaa iskale oo gabar baa ku tartamayso ma aaminsani inay kolley gabar ma aragtay ay soo bixayso sababta oo ah gabdhaha problemka anaga anaga bulshada soomaaliyeed major waxaan ka nahay majoresa ka nahay haddana waxaan toogaynaa boqolkiiba soddon waxaana ugu wacan gabdhaheenna oo aan ku baraarugsanayn oo ayaga aan isdooranaynin oo waxaa yani ka buuxo qabyaalad oo ah intay gabadha gabar ugu helin lahayd waxay ugu helinaysaa qabiib haddaa baarlamaanka noocyadaas aan ku joognaa ma fahamti marka waa inaa annaga aan iska daynaa in ma aragtay isheg waxyaalaha oo oo aan ku xulanayno ma arkino ninkaana kula dhashay ama midkaana qabiilkaaga ah yani gabadhu inay ugu heliso waxaa loo baahan yahay gabar ahaan mar kasto taas waa laga yaabaa inaan
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa
horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kolley qabo qof in doorashii cod in la aado laakiin waxaa ogaataa falastiin dumarka annaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa anigisaan qabo oo yani dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa ku soo aragnay oo soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo cota bill sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan waa yani waa soo waan aragnay dumar kaloo ay wadamo kaloo ayagana women reb waxa la dhaho ayagan u sameeyeyna waa aragnay kolley annaga kolley wax un inala ku qanciya sugayna ma is leedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qeyb gaar ah in la weyn doonaba toban dumar oo baarlamaanka soo fadhiista
ee way dhacaysaa sababta oo ah yacni way dhacaysaa inaad dumarka wax- waxba aysan ka helin sababta oo ah en, ah, en, markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddiga la hadalnay en, wixii annaga ma aragtay broseska aan soo samaynay oo dhanbaba iyo waxaan ka soo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday waxa yacni aan wax ku ool ahayn en, eh, waxaa la yiri dumarka en, waxaa la siin doonaa xeer en, waxaan samayn doonaa ballanqaad en, xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka falastiin saan la socono ma soomaali u malayn maayo in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddiise haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya Mhm. En, waxaa jirta sharciyo badan oo sida aad la socotid waayadii dambe waxaa dhacay dhowr dhacdo oo dumar dhibaato loogu geystay En, tacadiyada dumarkana soomaaliya keliya maan meelo badan oo caalamka waa ay ka jiraan laakiin sharciyo gaaroo lagu dhaqaa jira soomaaliya kama mid ah meelaha sharciyadaasi ay ka jiraan gaarka ah oo xuquuqda dumarka iyo in dumarka la dhibaateeyo loogu talagalay in lagaga hortago laguna difaaca dumarka adinka baarlamaanka hadda fadhisaan konton iyo saddexaad tihiin sida aad sheegtay maxaa diiday in la meel mariyo sharciyada difaaca dumarka waa runta annaga horta dhaqan ahaan iyo diin ahaan annaga soomaalida way ka fiicnaayeen en, en, in dumarka lagu xadgudbo laakiin waayadan dambe xadgudubka dumarka waa u soo batay En, marka insha allahna waana rajaynaynaa in sharci adag laga sameeyo En, in las- in ma aragtay ii sheeg sharciga en, en, oo wa- wax wax walba horta dastuurka laguma qoro laakiin xeerar baa jiro xeerarkan insha allah waa waa en en annaga waxaan u rabno waaye gabdho ka shaqeeya maxkamadaha in la helo oo maaragtay looyaro ah oo gabdhaha u doodo oo gabdhaha en si- en en xaqooda maaragtay en en oo oo xaqooda maaragtay u doodo oo oo xaqooda meel mariya inaan helno waa waxyaalaha aan hadda aan ku haminayno in gabdhaha meel walbaba si ay u yaraato arrintaas ayada ah Mhm. marka hadda haddii aan usoo laabano tan ku saabsan en, dastuurka maxaa idin qorshaysan oo tallaabooyina oo aad dhihi kartaa tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidaasay noqon doontaa oo aan ku dagaalami doono in dastuurka lagu daro en, qoondada dumarka
wallahi markii hore waxaan go-aansanay oo aan ku wada tashanay inaan annaga ga- dastuurka bannaanka aan ka ahaan oo aanba ansixinin annaga baleenkeena kaas ayuu yahay kaasuuna noqon doonaa laakiin weli en, waxaa guddiyadii iyo madaxweynihii iyo weli waxaa noo socdo ma aragtay wadahadal oo weli wax cad oo oo aan taaban karno welina lama siinin laakiin go-aankeena waxa waaye in dastuurkan haddaana maadaamaba annaga aan waxba ku lahayn inaan banaanka istaagno marka waxay mar walba waxay dhihi jireen gabdhihii hore markay kootada u dagaalami jireen waxaa la dhihi jiray ma dastuurka idinkugu taalaa boqolkiiba soddon maanta oo dastuurkii furan yahayne waxaa gabdhihii lagu leeyahay yani ma dastuurka idin ogolaanayo boq- een, ma dastuurka lagu qoraa kooto markaan soo saarnay wadamo badan oo kootada lagu qoro rwanda ka mida ne- een, kenya ka mida woman reb bay siisay south sudana ka mida bakistana ka mida boqolkiiba soddon gabdhaha u u- u xirtay wadamo ba- ee, masar baa ka mida intaasoo wadamo s- a- ayaa jira oo gabdhaha kooto kootadooda yani een, institutionka ugu qortay Mhm. marka ma helaysaan en, rag idinku kaalmeeya fakarkiina oo difaaca dumarka usoo istaagi kara maadaama konton iyo saddex aad tihiin oo oo- oo maaragtay idinka caawin kara ma raadsateen isbahaysi rag ah inaad heshaan wallaahi ragga ragga horta waa siyaasad badan yihiin oo waxay kuleeyihiin waa kula jirnaa haddana haddana way kaasii loobingaraynayen madaxweynihii u dhuumanayen marka annaga meesha waana loo kaga badan yahay ayo annaga een, codkeena haddaan isku toosno xitaa cod badan ma hayno ma fahamti Mhm, mhm. marka gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya en, ama ha noqoto kuwa hami siyaasadeed leh ama ha noqoto kuwa aaminsan in dumarka ay qeyb ka noqdaan oo arrimaha dumarka u ololeeya maxaad weydiisan lahayd waxaan weydiisan lahayn hadda waxaan sameynay gudi gudi la dhaho guddiga qaranka ee kootada haweenkaa sameynay guddigaas wuxuu ka shaqeeyey waxyaalo badan buu sameeyey liinki baa sameynay liin- liinkigaas oo lagu sameynayo ma aragtay loo codeynaayo aragti laga bixinayo oo loo codeynayo boqolkiiba soddon inay gabdhaha helaan inay liinkigaas ma aragtay ay ay ay soo buuxiyaan competitionkaas has- uu- koley maanta haddaanan hadda la helinne in mar walbaba laga shaqeeyo siday gabdhaha xaquuqdooda ku heli lahaayeen even inaysan hadda dhicin maadi inay dhacdo toban sano soo socoto inay gabdhaha mar walbaba ay u istaagaan sida ayaga ay aqoontooda iyo ma aragtay iyo iyo horumarkooda ay uga shaqeyn lahaayeen aadaa u mahadsan tahay een, xildhibaan suhuur intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa xildhibaan suhuur xaaji culus oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay falastiin axmed yimaan oo waraysigaasi la yeelatay xildhibaan suhuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba dastuurka soomaaliya qodobka toddobiyo afartanaad farqadiisa toddobaad ee ay baarlamaanku maalintii sabtidii ansixiyeen qodobka ku saabsan matalaada haweenka ayaa waxaa qodobkaasi loo dhigay sidan dastuurku waxa uu xaqiijinayaa ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xeerdejinta iyo weliba xisbiyada siyaasadeed iyadoo qoondada haweenka lagu nidaaminayo xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya haatanna dhegeystayaal aynu hore ugu sii soconno qodobada kale ee aanu idin hayno ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa ku goodiyey inuu xidhi doono shabakadda wararka ee al-jasiira kadib markii isniintii la meelmariyey sharci u ogolaanaya dowladdu in ay mamnuucdo shabakadaha shisheeye ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka al-jasiira oo fadhigeedu yahay dooxa ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysa sharcigaasi warbixin ah, ku saabsan ah, waxa ay tallaabada israa'iil uga dhigan tahay xorriyatul qowlka waxay inoo soo jeedinayaa faarax maxamed cali faarax buluug shabakadda warbaahinta ee al-jasiira ayaa cambaaraysay waxa ay ugu yeertay tallaabooyin halisa oo ay dowladda israa'iil ku mamnuucaysa tabinta wararka ee telefishinka fadhigiisu yahay qatar xilli ay socoto tabinta wararka dagaalka khaza wakaaladda wararka ee a f b ayaa qortay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu sheegay inuu awood cusub u adeegsan doono sidii uu al-jasiira uga joojin lahaa israa'iil isagoo ku tilmaamay kanaalka argagixisada al-jasiira ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri tallaabadan ugu dambeysay waxay qayb ka tahay weeraro isdaba joog ah oo israa'iil ay ku doonayso inay ku aamusiso al-jasiira waxa ay sheegtay in tani ay ka mid tahay dilka hal suxufi ka hor weerarkii toddobadii oktoobar ay xamaas ka geysatay israa'iil iyo dhimashada laba wariye oo kale oo shabakadeeda ah iyo duqeymaha xafiiskeeda intii uu socday dagaalka khaza haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay xorriyadda saxaafadda ayaan weydiiyey axmed nuur ugaas oo ah falanqeeye iyo suxufi degan gobolka minnesota faarax waxaa mahadsan tahay arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyatul qowlka iyo madax banaanida saxaafadda guud ahaan arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay eh, israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas in ay eh, dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diido in ay soo gudbiyaan eh, dhibaatooyinka ka dhacaya khaza arrimahan sidoo kale waxaa suurtagal ah ee israa'iil u sameyneyso in ay cadaadis ku saareyso dowladda qatar oo laga leeyahay telefishinka al-jaziira in ay eh, ururka xamaas ay cadaadis ku saarto eh, wadaxaajoodyada qaar ee la doonaya in lagu sii daayo dadka eh, oktoobar toddobadeedii lagu qafaashay eh, eh, dhacdadii halkaas ka dhacday En, arrimahaasi marka la fiiriyo taariikh ahaan waxay ahayd muddo kuwa soo jiitamayay oo saxafiyiinta u shaqeeya telefishinkaas ay israa'iil muddo badan ay bartilmaameed ka dhigatay oo saxafiyiinta qaar eh, naftooda ay ku waayeen En, waxaa muuqata in eh, arrintaasu ay khatar weyn gelineyso eh, madax banaanida saxaafadda iyo sidoo kale eh, nafta iyo xorriyadda saxafiyiinta eh, ka shaqeeya ee isku dayaya inay caalamka tusaan eh, dhibaatooyinka ka socda eh, ghaza oo dhibaato aada u weyn ah Eh, muhiimaddu waxay tahay sida muuqata in eh, israel iyo netanyahu ay doonayaan eh, tusaale ahaan eh, sharcigan uu ku dhawaaqay inuu ku joojinayo waxaa muuqata inuu ogolaansho ka haysto golihiisa baarlamaanka oo iyagu sharci ahaan usoo saaray una ansixiyey in la joojiyo lana mamnuuco telefishinka aljaziira marka marka la isku fiiriyo ama la isku soo duubo waxa meesha ka socda waxaa muuqata in dhibaatooyinkaasi kasoo gaaraya dadka shacabka ah duqeynta ay israael ku hayso in ay dhibsatay in caalamka la tuso oo caalamka indhuhu kusoo jeesteen marka telefishinka aljaziirana waxa uu ka mid yahay telefishinada ugu waaweyn ee carabta oo dhan laga daawado gaar ahaan dunida carabta moxamed macawad oo ah tififtiraha aljaziira ayaa sheegay in hadalka ama hadallada netanyahu iyo suurtagalnimada mamnuucidda kanaalka ee israa'iil ay ka dhigan tahay waxa uu ugu yeeray weerar ballaaran oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda waxaan u taagannahay inaan sheegno waxa saxda ah maahin shaqaale cid kale ka farxiya ayuu mucawad u sheegay v o a isagoo ku sugan dooxa mamnuucidda suurtagalkaha ayaa sidoo kale argagax gelisay maraykanka waxaana xogayaha saxaafadda ee aqalka caad ay sheegtay inay tahay mid dhib badan iyadoo intaasi raacisa in maraykanku aaminsan yahay muhiimadda xorriyadda saxaafadda kooxaha u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa hore u cambaareeyay dadaalada ay dowladda israa'iil ku doonayso inay albaabada isugu dhifatay aljaziira gaar ahaan xafiiskeeda israa'iil waxayna sidoo kale cusboonaysiiyeen baaqyada ah inay ka dalbanayaan israa'iil inay ka fogaato inay xirto xaruntaasi carlos martines oo ah agaasimaha barnaamijyada ee guddiga difaaca xorriyadda ee loo yaqaano c b j ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in c b j ay aad uga walaacsan tahay sharciga cusub ee u ogolaanaya xukuumadda netanyahu inay xirto aljaziira
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluw warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo cabdicasiis barrow
doodda ugu badan ee gudaha soomaaliya ka taagan ee la xidhiidha arrimaha siyaasadda waa middan dastuurka uu madaxweynuhu dhowaan saxiixay afartii cutub ee ugu horreysay ee waxay ka beddeleen baarlamanka islamarkaana ay meel mariyeen haddaba doodan la xidhiirta dastuurka iyo kala aragti duwanaanta xaggee bay ku soo dhammaan doontaa dhallinyarada soomaaliyeedna aragti noocee ayay ka qabaan dastuurka qudhowda sumuu ku kala aragti duwan yihiin waa qodobka dooda gaaban aan maanta ku eegi doonno waxaana igala qaybgalaya xasan cabdulaahi iyo maxamed xaadir oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee ku nool magaalada muqdisho
maxamed xaadir iyo xasan cabdulaahi marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban ee v o a waxaan rabaa maxamed xaadir inaan ku bilaabo ma kula tahay dastuurka afarta cutub ee madaxweynuhu uu saxiixay in si fudud loo dhaqangeli karo markaad eegto doodan taagan iyo khilaafka maamulada qaar iyo tabashada ay qabaanba cabdicasiis waa mahadsan tahay dabcan haa waan aaminsannahay dee dadka soomaaliyed o dhanna way aaminsan yihin waana sababta keentay in laba boqo kooram aada u xoog badan baarlamaanka ay ku ansixiyaan waxaad ogtaa maalintii la meel marinayay inay jirin cid ka aamustay ama diiday taasna waxay muujinaysaa in dastuurkana uu meelmaryaa bulshadana ay xilligan bisayl badan u qabto in dastuurkan u noqdo dastuur soomaaliyeed oo la qabyo tiray wakhtigeediina la gaaray waxaad ogtahay afar iyo labaatankii sane dowladnimada soomaaliya dhisneed maalin walba meel baa laga soo guuraayo waxaad la socotaa in labada kun dastuurkii carta lagu soo sameeyey saddexda sano ahaa waxaa laga sii guuray labada kun iyo labadii shirkii imbagaati ilaa labada kun iyo afartii isla mar saddexaada laga sii guuray xilligii shariif labada kun iyo labayi tobankii maanta marka waa wakhtigii si saxa dastuurka soomaaliya loo qabyotiri lahaa soomaaliduna ay u heli leed sharci dhammaystiran oo aan lahayn wax madmadow ah dadka soomaaliyeedna awoodooda kala maaragtay kala qoondeynayo oo qolo walba bosishinka ay mudan tahay awooddeeda siin doono waana aragti aan leeyahay wakhtigeediyaa la joogaa waana sax waana meel mari doonaa sidoo hadda u meelmaray ayuuna u meelmari doona hadda caqabad badanoo hortaaganna ma jiro waana aragti guud oo dadka soomaaliyeed oo dhanna maanta ay soo wada dhoweeyeen waa gartay xasan waad la socotaa dastuurkan dad culusaa diidan oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah maamulka puntland oo gebi ahaanba qaadacay sida wax loo wado ma kula tahay dhaqangelintiisa inay fududdahay
waxaan isleeyahay cabdicasiis waan ku dhowaa dooda waxaan isleeyahay inaysan fududayn sababa aan cuskanayna waxaa ka mid waxyaabihii ay madashii ku heshiisay naftirkeeda afar maamul oo ka mid ahaa inaysan weli xataa macnaha taageerin una muujinin wax macnaha soo dhoweyn ah oo aysan qoraalle iyo ama ha ahaata ama si cad ah aysan ku taageerin waxaa kaloo maqan dowladda maamul goboleedka puntland oo asagana xubin firfircoon ka ah maamulka federaalka dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo aragnaa siyaasiyiin waaweyn oo culus oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaasha hore iyo wasiir horeba oo siyaasadda macnaha ku leh awood ku leh inay ayagana kasoo horjeedaan marka waxaa intaasoo dhan marka la isku geeyo oo beesha caalamku nafsirkeeda aan si qayaxan u taageerin ansixintii golaha baarlamaanka laakiin sheegtay in wadar ogol wax lagu dhameeyo aan ku daraayo waxaan leeyahay macnaha ma fududa in uu macnaha ardulwaaqica si sahlan uga falgalo ama uga dhaqan galo ma fududa marka waa rajaynaynaa in ay macnaha ay wadar ogol lagu dhameeyo oo wax dhaqangal ah oo ka soo baxaan xaadir markii aad fiiriso dooda xasan waxa uu leeyahay dad culus oo miisaanlana waa diidan yihiin qoraaladii kasoo baxaya beesha caalamkana waxaa ka dhex muuqanaysa in la wada hadlay inay muhiim tahay aragtidaadana la xiriirta maamulada qaar oo diidan weliba sida hadda waxu socdaan sidee kuula tahay in loo dhaqangelin karo ma laga maarmi karaa sida maamulada tabashada qabay puntland ugu horeyso cabdicasiis dalkani sidaan waad ognahay wadan dastuuriya oo qaanuuniya waaye waxaad ogtahay in laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan ee qabiil walba ay soo xuleen waxaad ogtahay dhowr iyo konton xubno oo aqalka sare ee baarlamaanka joogaan wakiila ka ah maamul goboleedyada aniga ma garanayo marka cidda wakiilka kale oo dib loo sii raadinayo waana arinta aan mar kasta ku celinayn oo ah soomaaliya cid haddii wakiil noqonaysa wakiilnimadeeda oo dhan tahay waana kuwa go-aan ka gaaray cidda waxyaalaha hadda farsamada iyo siyaasaadka u baahanna wax dowladda iyo xukuumadeeda hortaalo laakiin bilkuliyan culays hadda oo adag ama ka hor imaan kara ama dastuurkan caqabad ku noqon kara meel markiisa ma jiro waana aragti soomaalidoo dhanna maanta ay soo dhawe ku qanacsan yihiin cidda maanta as oran karno ama waxbay u dhimi kartaa ma jirto maamulada hadda ka hadlayso waa maamulo wakiiladooda ay wada fadhiyaan soomaalidana waxay wax ku qaybsata waa hanaanka qabiliga ah ma garanayo marka in ninkii kursiga kugu matalay waxa uu ogolaado adigana inaad diido ujeedadaasu maaha wax soomaalinimada iyo sharciga dalka ku wanaagsan waana arrin aan isleeyahay waxay haddii sax noqoto culays ku keeni doontaa hanaanka dowladnimo inkastoo soomaaliya maanta ay ka gudbayso wixii jagboontiya u yaalay maantana wax walba waa laga gudbay wadankan wadan xoro waaye wadan gumaysi ku jira ma ahan wadan dee dadkii soomaaliyeed waa hore ka xoroobeen waaye yacni maxmiyadda wax la yidhahdo maanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa dalka siyaasaadka masiiriga ku hogaaminayo halkaay u jiheeyaanana sax noqonayso cid kastoo maarata isku dayda inay hor istaagtana ayaguna wakhtigii waayaa xiri doono mana mahadin doonaan cid kastoo go-aan caqabad ku ah horumarka bulshada iyo dowladnimada la timaado maxaad ula jeedaa ma mahadin doonaan waxaan ula jeedaa dee maantay dee dadku soomaaliyeed cadyahow ama ku cune ama ku ciideeyo muddaa lagu soo jiray waxaad ogtahay dalka soomaaliya dowlado badanaa laisku soo dayay tobankii sana ugu horreysay oo koo sagaashanka ilaa labada kun labada kun ilaa labada kun iyo afar labaatanka labada kun sagaashan iyo kooda ilaa sagaashan ilaa labada kun dowladihii dhismaya qolowla qolay ku taagneed waxaa ogtahay in cali mahdi allah naxariistay madaxweyne kumeel gaar laba sano qaatay cabdiqaasim baa la yimid aragtida dowladnimo jabuuti lagu soo doortay asagana dadkii ehlada u ahaa baa ku dhegay soomaaliya way ku daashay marka in dana shaksi ah ama qof rabitaankiisa wadanka loo xirxiro saxna ma noqonayso marka waxaan leeyahay waa mahadin doonaan ummadda soomaalida waa daad socdo cid kastoo dowladnimadooda iyo sharcigooda ka hortimaada ayagaa jiiri doono ayagaana kula xisaabtami doono waana dad huursan oo culays badan dareemay maantana waxay joogaan waqtigii ay maaragtay bannaanka imaan lahaayen difaacan lahaayeenna mabaadi'dooda madaxa bannaan iyo sharciyadda soomaalida ay qaadato xaadir waxauu leeyahay xasanow waxaa muhiim ah in marka ugu horreysa aragtida shacabka la tixgeliyo miyaanay kuu muuqan dooda ah in siyaasiyiintu ay caqabad ku yihiin rabitaan shacab sida xaadir uu ku dooday adiga
siyaasiyiinta sidoodaba waxa ay matalaad ka haystaan waxaa waaye deegaankooda iyo dadka ay u taliyaan haddaysan ayaga aysan rabin waxa ay ugu talinayaanna way ka hor imaalaayeen oo ay kasoo horjeesanaayeen waxaa muuqata inay dadka ay taageersan yihiin dadka ay u taliya ayaga awoodda weli ay jirto ee dhanka maamul goboleedyada iyo weli shacabkiina aysan macnaha si ay taageersan yihiin ay daba joogaan maamul goboleedyadooda waxaa hubanti ah in soomaalidu ay ku daashay khilaafaadka siyaasadda weliba hadda waxaa la filaya in wax badan ay isbedelaan oo horey loo socdo markii aad eegtaan laba nin oo dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo muqdisho muddo badan ku joogay meelna aan uga bixinaya tiin xaadiroo markaan adiga kuga hormaro khilaafkan xalkiisa muxuu noqon doonaa
cabdicasiiso xalka waa iska sahlan yahay oo soomaalidu waa socod khilaafka ama isku dhacan siyaasadda ama danta ku dhisan mudduu soo socday soomaaliduna waa ku daashay waa xaqiiqo waxaa halkaana dhigay waa arrimaha isjiijiidka oo aan maslaxada dadka ugu jirin qolada maantay maqaayadda u shidan tahay yacni wax wanaagsan maaha qolada kale inay ku buuqdo oo ka daadiso waxa laisku haystaa oo la baabi'inaya waa cimriga meeshan waxaad ogtahay sagaashan iyo koodii cunugii maanta dhintay oo dhashay almost waa beshin waxa halkaasi lagu dheedheelaya ama caqabada ama culeyska lagu keenaya waa cimriga dadka generationka soo kacaya si loo badbaadiyo iyo jiilka dambe oo dhalanayo waxaan qabaa aniga in la aado aragti ku dhisan kaashi wada hadal isfaham lagana gudbo wax kastoo caqabada oo keenaya in la murmo in lasdilo in la dagaalamo soomaalidu walaalow waxaan ahayn wax waa ku kala noqon weysay muddaa lasoo jeejiidaya marka waxaan qabaa in aragtida wadaxaajoodka iyo wada hadalka loo guuro si dadka isla ogol wax walba ay ku sameeyaan
xasan ma mucaaradku siday rabaan ay wax noqon doonaan siyaasiyiintan iyo maamulkan diidan ee hanaanka dastuurka hadda loo wado mase sida dowladdu ay rabto ayay wax noqon doonaan mase meel kale ayaa muuqatooda lagu dhammayn karo arrintan hadda taagan
waxaan arkaynaa dowladda naftarkeeda inay marka hore ajendayaalka lasoo shir tagtay markii dastuurka la sameynayay oo ahayd madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laakiin markii dambe lagaga awood batay oo ay ku laabteen dhinac kale oo ay wax kale ay soo farsameeyeen weli dooda ayaa ka jirto doodaas ka jirtana waxay ku habboon tahay maadaama weli aanan ka gudbin hanaankayga lagu qaybsada wax soomaalida four point five kaysa ka gudbin oo ay weli hadataan qolooyin kale ay tabanayaan haddii ra-iisul wasaare la magacaabayo in ayaga booska ra-iisul wasaaraha ay qaataan maadaama ay barnaamijka xisbiye iyo waxaas ay noqonayaan oo ay qabiilo macnaha isku bedeli doonaan axsaabta naftirkeeda la samaynayo marka waxaan dhihi lahay si sharciyadda iyo dalka sharciga oo u sarreeyo waa in macnaha wax la wada ogol yahay oo mujtamac lagu yahay oo dadka dhan ay wada ogol yihiin oo laisla qaatay in la meel mariyo la ansixiyo taas ayaan macnaha xoojin lahaa oo ayn hal dhinaca loo socdo
aad ayaad umahadsantihiin maxamed xaadir iyo xasan cabdulaahi doodii gaabnaydna dhegaystayaal intaa aynoo joogto
xubintaasi dooda gaabanna waxay noo soo jeedinayay cabdicasiis barrow gabagabada idaacadda ayaanu dhegaystayaal maraynay haatanna aanu jaleecno mid ka mida qasiidooyinka aan idinku tala galnay bisha ramadaan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا طهر العزاة السلام عليك السلام عليك
sidadaasi dhegaystayaal iyo daldaawi ayaa ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabad gelyo